أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس الثامن وثلاثون درسga sodon iyo sideedaad في أحكام الغصب غصبkii inbxoogii أحكaamtiis dhacgii أحكaamtiis iyo anfasalayay geelkamay baa bilaabanaya insha allahu tacaala axkaam alqasbi yacni qasbiga shay-eed anxon waaye markii sharciyada islaamka la rooga axkaamtiisa ayaa inta ka sheegan kitaabkii safiinad kitaabkii abu shujaac min fiqi imaam shaafici calayhi raxmat ullahi raxmatan waasica waman kasaba maalan liaxadin lazimahu radduhu wa ashu naqsihi wa ujratu milihi waman shaksi kasaba qasbiyay maalan maal qasbi liaxadin axad maal shay lazima mayka laazimeeyhu mankaas radduhu maalka nagowshay wa ashu naqsihi noqoshaanshay nikaba wa ujratu milihi ujratu mithil shay maalka in la naga yaa waajibka ee qasba qasbiga loogadiis iyo isilaaha shay markinu dubanka nagana qasba maylaya loogiley isilaaha ley qasbiga marki lagayah loogadiis mayla raay shay ini ada qaadat waay dulmo iyo xoog so-o bareere ada ka qaadad yaa la raay higa loogada sharcigana may baa la raay qasba ini ada oo yani xoogd waaye alistiilaaw calaa xaqi lgayri inaada saydarayto qobsat waaye xaq qof kale ley cudwaanan so-o adownamo inaadan qobsat si adowname aadan qobsat waaye xaq qof bini aadan kale ley kaasaa may baa la rahay qasbe la rahay qasba ayaa la rahay waaye shariga ilaahayna ma ka banaan markan xogun shay may nagdeen laakiin xoolo dad dhaco xoogka qobsada caddaan xoog le rimay bay hoola haddii so-o sir elkooka qaadada oo qarsoodee lakoo qaada kaa sarigi lare tuugnimi lare tuugnimi lare haddii adoo fiiriyaas inti daflakoosi lakoola rooron oo lanka roor uskadoon ikhtilaasa lare ikhtilaas markan way waa qasabka qas qasbiga mayba kumid ee kabaa'irta wiinga kumid ee sharciyada ilaahay dunuubta inka wiinga kumid ee waay markan xugun shee lakiin sheega lankii hoolo dad dhaco hooga qaadada oo qobsada waman qasaba lankii hoogo dhaca maalan maala dhaci maalkaasoo liaxadin axad bini aadana an sugnaaday lazima mayka laazimee waajibka ahaa hu mankaas radduhu maalkaas ini usanaga maalkii usa qaadaday horta ini usanaga waajiba keeta eenti usanago qofkii maaligsihay lahay usanaga may kale waajibka ahaa wa arshu naqsihi maalkaas usa qasbi nuqsaanti hadeerti ini us kabo nuqsaanti usadeerta ini magdhoo carshigaas carsho may la ree fikriga islaamiga sheega nuqsaame nuqsaantis inaada gudbi waay wali nuqsaanga hadeeri burbur hadeeri wal hadeeri guri hadii hadii baabur hadii ini aad burburkii way waa qiimadiisna aad la nagdi waay nuqsaantii qiimadii la nagda eentiyanagaas nuqsaankii orooda ka nuqsaanay oo intii aad haysatay nuqsaamayna qiimihiis hoos indhiidin wali qiimihiis ku nuqsaamaya gudaas mathalan markii qofka qasbiyaay howlagaas dhacaay haddii oo way waaha soddon soddon kun oo dollar oo kale roogi geelka may roogi labaatan kun a rooga labaatan kun a rooga macnaha seerkii oo bilidkaa seerkii hoosan dhiyay seerkia seer jaba dhiina ma eh guriga may waaha amboonhayna baaburka eenti walaay may waaha soddonkii walay lamathel ee yee lamad ee soddon soddon a rooga yee may waa nuqsaan oroodaha ka deeri daraadiya ya qiimadii aan dhiidi toban kun doolara la koofada eentini nagaas toban kun doolar nagaas may kale waajib aha wa ujratu milihi shaygaas ujratu mithal shay in la naga ujratu mithal shay intii aad haysatay baaburkaata haddii la kareeyo kere meega sheena lahaay maalankaas ujratu mithala la rahay ujratu mithalka may la rahay walaaga kaas oo kale ee markii la qiyaas meega sheena fadeen mithal shay oo kale antaasna dad khubare ayaa lan weere walaay markii laka dhufado inti sheenta ujratu mithala la rahay kerada guriga intaas meega sheena fadi ee baaburka meega sheena fadi ee may la rahay walkasta waliyoo sheena fadeen intaasee yalaka dhoway marka nuqsaankiin wal gude ceentina wal nage ujratu mithalka inti ada qofkaas sheegaas qasbiga an haysadi haddii kere kermithal oo kale mithal shay oo kale hoob la kareey keridiis qiimadee wala nagada fadiina taasna gude antan waa intaasaa waajibka ah lan sidiisu intoo busheeno ilaahay ku ogolaado kadibna ilaahay antoo busheene lankii oo hoolo muslim dhacay haysada waman kasaba lankii kasbiyo maal maal kasbi maalkaasoo liaxadin axad bini aadin aan sugnaaday lazima mayka laazimayhu mankaas radduhu maalkii nagow sheeka waajibe wa arshu nagsii nugusaan shay gudow sheeka waajibe arshigii nugusaankii maalkaas olay ku nugusaamaniisu guda qiimadiis wa ujratu milihi mili maali maalkii maalka usu qasbi mithil shay ujratu mithil shay inuusu nagoona ka waajibaas waaye likhabari abi daawuud khabar abi daawuud wiriyaluku wiriyi oo wiriyaaw abi daawuud wiriyaaw yaa daliilan ah sede kun shan boqol lihdun i kowa i imaamu tirmidi kun lama boqol lihdun ili an samurata radi allahu canhu samuruluku wiri an nabiyi sala allahu alai wasalam ilaahay nabishay ku yidhi qaala mere rasuulka ilaahay calal yaddi galan korshe may haayee may ahaadee maa akhadat walyeeqaadata xataa tu'addiya intiyay ku gudadaas galante may baa dul saarana eray ilaahay rasuulshay waliyee qaadati yalan haaysadee dul saaran ilaa yaa ku gudadaasoo lankii xaq anlahay walaashay inku nagaas walqasbu ikhwaani qasbiga may kumid yaa minal kabaa'iri dunuubta wawiinga kumid ay dunuubta ma inshalbahaase dunuub wawiin oo tooba mawalka lanka dhaafan iyo in laku beranagda iyo saqaa'ir dunuub yaryar oo haddii aad weysaysat iyo haddii istaqafursat iyo haddii ilaahay naagat iyo haddii dunuubta wiin aad ku dhoorsatooba hataa lakoo dhaafaa jart matuun qasbiga dunuubta wiinga ku mid ay mayna asalan aha qasbiga xaaragnimadiis walbadan oo aayaad qur'aani ay sunno yaa asalan eh may kumid aha qur'aanka xaarantameeyaw qasbiga ilaahay ma erayheen walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatili walaa ta'kuluu ancaantangaa ya er ilaahay amwaalakum maaliyaalkiin baynakum isindhatiin bilbaatil baatilanka aanteen maaliyaalkiin baatilanka aanteen suuratulbaqara suuratulbaqara yani boqol siyeetun isiyeed waay axaadiis badanoo nabaga lakugu yirin daliilangayd qowluhu sala allah alay wasalama fii khudbatihi ilaahay rasuulshay khudbadiis mayka erhay biminan mina usa o rooga mayka erhay xajulwadaaci markii la rooga ina dimaa'akum dhiigyaalkiin wa amwaalakum maalyaalkiin wa acraadakum sharaftiin in nasabkiin xaraamun xaaranga calaykum korkiin ku ahaatay ka xurmati yowmikum haada yoonkiin kan eleen maalintaas may la roogehen ee tobnaadkii carafa yaa la rooga tobnaadkii yaa galo haay markun ka xurmati yowmikum haada maalintun sida xaaramangeet fii beledikum haada beledkun kan e maka si xurmad ilaahay insii ya xaaramsiinku et oo in lika hadgudub an banaanayn rawaahu lbukhaariyu yani dhiigiin i maalkiin i arda sharaftiin ardaga maylar cidid sharafta qofka sharaftiis in wallan dhama la karaambeeli aawkamaka dhalna iyo zenaysiti iyo sharmuuti eti iyo waxyaabahaas in las erwa acraad qofka sharaftiis dhaawaca la deersii xaaraamo eray nabiga sala allah alay slam sadiidaasba sida maalantun inu roogno carafe xaaram in ete xurmad ilaahay insiyay in la xadgudub an banaanayn beledku maka sida xurmad in leeya xurmad in leeyin rawaahu lbukhaariyu imaam bukhaariya weri wa muslimnga weri wagayruhumaa weriyeen markuu qasbaga saasaa rasuulka aan ilaahayna unku degi qur-aankana han orori axkaamtiisna saas waay markaan sheykii fa in talifa daminahu bimilihi sheykii la qasbiyey hoog laka haysidi haddii dhammado qaasibkii galantiiska dhammadoo ka helaagsama damaanay mithil sheeka damaanay baaburkii us oo kale baaburkii oo kale lagu fade gurigii haddii dumo mboolo balalgaysa us oo kale la fade haddii may la rahay dharkii maradii saas ayi shay gaali neef haddii gaali haddii ay wal alwalay markaas hoob helaagsami sheekii qaasif galantiiska helaagsami mithal sheesheene us oo kale usigi oo kale yesheene wa in kaana in kaana lahu mithlun shayga haddii shay mithal la ay wal mithal shay jar haddii us ay waay haddii shayga mithliyaadan hayn wal qiime lala qiimeeyo haddii ay sheego yacni may baa shal'ayna shay ashyaa'ada walna mithliyaad waay walna muqawamaad waay mithliyaadka muqawamaadka may wahan mithliyaadka may la rahay daabid shay war la beegaa la rahay maalan keel oo kale waay keel wal suus galaw la beego badar oo kale amboon hayna gel may la rahay bur oo kale bariis oo kale sokor oo kale shay la beega waay amba waa la wazamyaw wazan oo la wazanyaw dahab oo kale waay yacni may la raayhe amba oo oo oo waana in laiska hormarsado oo beecu salaamna ka banaanadaa la rahe mithliyaadkaasa la rahe saasaa shaa- shawaaficida iyo fugahadeena saasaa ka sheegay maa hasarahu kaylun oo wasinun wajaasa salaamu fiihi aa la rahe shay in la beega beeg koobaw la beegaaw amase meel la- la- la- ee may la rahay liwasimo limiisamaw oo beecu salamna ka banaan sheegaasa mathiliyaad eh sheega haddii sheegkaas oo kaleey xubuubtaas oo kaleey wal mi- limiisamaw oo kaleey sida oo may la rahay dihibka oo kale usay may wah mithil sheeya qofkii lagu fade hoob orooyski helaagsim sheegi usa qasbi mithilkii lagu fade haddii sheega qiimi sheey qiimiyaad eh oo mithil wal lan beegana waana may leerahay waan lanwazim yaan waay may kuma deh xoolaa nool oo kale kuma deh guryaalka kuma deh baaburta kuma deh kuwaas muqawamaada lere yoona qiimadiyo yalankii lagu faday wal qiimade qiimadiyo ha gudayoon qiimadiyo ha gude fain talifa maqsuubkii haddii dhimada damina qaasibkii damaane hu maqsuubkii damaane bimilihi mithil shaya ka damaane in kaana haddii ahaadey maqsuubka amba amba in kaana lahu maqsuubka haddii insugnaadey mithlun mithil haddii insugnaaday oo biqiimatihi qiimati lmaqsuubi kii la qasbiyey la dhaci qiimadiisa ka damaane in lam yakun haddii lahu maqsuubka mithlun haddii mithilan lahayn mithliyaad haddiisan ahayn wal mithilan ahayn mithliyaad akthara maaki inka badan aka damaane kaanad ahaatay qiimadiis min yowmi alqasbi maalinta la qasbi lakubilaaw ilaa yowmi talafi maalinta dhamanti laku diray maalinta la dhacaay i maalinta dhamadaay inta an dhehayta qiimadiis maalintii inka sarrayti qiimada inka sarraytay isu daari yalla ku faday sheega hooba muqawamaad ay waay aqsal qiyam yalla ka damaane yani sheyga marba qisadoo waay mar maalintii la dhacay i maalintii dhamadi intan dhahayta qiimadiis qiimadii inka sarrayti yalla ka damaane mal agna hariisaw maadaama uu si'ayla mutacadi uu si'ay waay qofkaas والعبرة في القيمة بالنقد الغالب ما إن لك قيمة أي قيمة ذن اللي عقد بلد كما داخل هو غالب كأ أو سائد كأ أو دات كأ مايان هدي لما لعقد أو لما ذا غالب بلد كتال إمام الرافي ما يهري أو لما ذا جن أين إمام الرافي عبد الكريم الرافي ما يهريهن قاضقا yaa cayinay xukume lamada tiwale ka gudaaw tan laka qiimayo qaadaga sheega maxkamada sheegas saas waay markuu sheegayna hoob muqawmaad ay qiimada ayna saas u sun oo biqiimatihi qiimihiisa ka damaana in lam yakun haddii inayn sugnaane lahu maqsuubki mithlu mithil haddii inayn sugnaane oo shay oo la beega amba oo la miisamo haddii hayne xoolo nool amba baabur amba guru amba beer waxyaabahaas haddii akthara maaki inka badan ka damaane kaanat ahaatee qiimada ahaati min yowmi alqasbi maalintii la dhacay laku bilaaw ilaa yowmi talafi maalintiisa dhamadaa inti lagu diiraw fasul markan sheega haddii usa noolyii bay waha may waajibka ahaa lanka walaa qasbi sheegii ceentiisi isu nago lanki maaligshi hay annaga wali nugu saamay oo oo qiim- qiimadiis ku nugu saamine ee ini usa carshashe gudo qiimahaan an la naga ujratu mithil inti usa haysadiina sheegkaas haddii la kariyay wali kariis nagad fadiin inuusa dhiibi waayo sheeg hooba baaqi ee maqsuubki hooba maqsuubki baaqi an hayna sheegka la dhacay dhamadeyna hooba wal oo mithil la ee mithil shiwa gude hoob wal qiimo la eegna qiimadii waa gude maalantii oo la dhacay i maalinta dhamada inteen dhehayt maa qiimadiis meel inka sarhaytaana ka gude faslun hakaas markan qasbiga ahkaamtis waay marka qasbiga eeda aan hunyi qiyaamana may waa mal nis afyaa xuquuq ilaahay bini aadam waay xuquuqo bini aadam xuquuq sehlan mee fi ahkaami shufcati shufadii ahkaamtiye iwa kayfiyatuhaa kayfiyatu shufcati shufada kayfidii yaa anfasal yaa yaa yaa yaa anfasalay kan fasalkun kan ay shufci ka sheeganayeen wa shufcatu shufadi waajibatun tii waajib awaaye shufcadii may waa haa shay waajib ah waay waa shufcatu shufcadii waajibatun shufco may leer horta shufco isbarnooyba shufco may la reey haddii shufca leer bisukuuni lfaa faada la reebo ceenkana la goda shufo maylan kaseey haa macnaaha luugada may baa la reey adamo yaa la reey macnaha sh- in- in shay aad shay kale ka dunto in is jeysato lama shay liska dar yaa la reey shufca yani shafaca haada ilaa haada waay macnaha iska dari waay sharcigana may baa la reey haa xaqun xaqu tamalukin xaqu tamalukin qahariyin yahbutu lishariiki lqadiimi calaa shariiki lxaadisi bisababi sharikati bilciwadi aladii malaka bihi washuricat lidafci darar magasadka lukuliyaan dhab la reeb waay shafada may la rehay milk xoog e khasab e tutug nhay la milkiyaa waa la reh milkigaas oo sugnaada lamalan shirka haayeen wal isla haayeen yaa walaa sheekii oo isla haayeen koobab dhinagii isla haay ha iibsiday lankale ha ku iibsidi lanki isu olugaaya waa kooy oley meelunga ana lahaley majar hebel hebelki walaa isla hayteen aan dhinagii sheeha oo gadi arintoobasaas iyada maslahada diinta islaamka ma sheegaas ee shariicida maslaha may welay makajarta qof qariib eh lamaadin oo walsla hayteen lanki in qof qariib eh ku gadi sheegi hoob aad raalanka nagadaana maaha may ha koo ka gadi let warsadaas wali lankaas lankaha ku gadi ha ku iibi qiimadeeda haytii an nagaas walaaga waana hoo qaadoy lanku aan isu shirki ana dhinigii oo guruun usukulahay anika darsi adina qiimada qaadoy gurukelka gadoy ba walaal oo mahasantaa let kaasa markan shufo lereh markan sharciga ma imbanaaya lamidin hadii shirka etiin kii shirkaga haay kankela hadii wal iibi kankela ma imbanaana ani sheegi la wareego qiimadii islaanka lagu iibi ku la wareego oo ka darsada sharcigaas aas anfasay meel maslahada isaas ka jirta shirkadana shirka khulde oo iska dheehno isla jirto shirkatu shuyuuc waay shirkada la sheego haay تملك القهر واي مل كاسا شوف لره شوف داس مركن احكامتي ما لره كدرسدو معنا كدرسدو شوف معنا شي ما كدرسدو واي وقيبتي اد لهايتي اي لانكي اد شركه كي لهاي قيبتي تيس او سلانكا لا كو غاد يلانكي قيمدي اسا كو غاد انت اد نقدي اد كدرسدا شوف معنا شي ساس وشوفت شوفت هدي بير اتي هدي غور اتي هدي والكاست اتب وشوفت شوفدي وان ميليا كسونادا سون عقار واي مغورتو واي ولا يا كسوناداس عقار واي وشفت شفدي واجبات تي واجب واي للشريك معناه واجب كما يلك ويدي بمعنى ثابتة تي سغنا سغنا ذا سواي بالخلطة ده هو سبتي يك سغنا ذا شيء اسك ده خلطة ما يلري لما الشركة اسك ده واي دون الجوار جيران نما كدون اه جيران نص كده لكن لما تقول هذه جيران ايه lanku adi jiiraanka hadii gurushay gadada jiiraanga ahaa hagakii lahaa gurigaa shufcaysa meerkord sidada shaaficiyada iyo inta raacsan qabaan culummada qabaan waay markii lagu reeba xanafiyada jumhuurta saas qabta markii lagu reeba axnaafta imaam yani abxiniifa may qabe laakiin shufada jiwaarka hataa ka sugnaadaas lanka jiiraanka gurushay gad hoob aad raalankaa in kankeel ku nagsada kord saas waay saasu markuun saas waa arrintii adaa markuun arrin jartu waay waa shufatu shufudi waajibatuntii waajiba waay bilkhuldati dhee bisaba ilkhuldati iska dheeh mow saabtiya shirkada iska dheehanti saabtiya ka sugnaadaas waay bilkhuldati bisaba ilkhuldati waay khulda maylika weeda lishariiki bilkhulda shariika oo shirkatulkhulda le waay duuna aljiwaari shirkatuljawaarka ama jiiraangnimada kuduunga waa jiiraangnimada mansugnaadaas waay fiimaa yanqa markii la rooga khilaafa ka jara laakiin abaa xaniifa mayle jiwaarka ka sugnaadaas fiimaa yanqasimu waliba oo qiibsamaw laakiin bishardi shayga oo shufcadaas galaas in shay qiibsamaha duuna maa la yanqasimu wala in qiibsamaana kuduunga wala in qiibsamaan hoob sheeg shay in qiibsamaana ay shufa ma ka sugnaada shufa ma ka sugnaase shay la qiibii kor waay oo haddii wal shalgooyeler la shalgooyi kor waaye duuna alkhuldati ljiwaari falaa shufata lijaari daari mulaasigan jiiraanka maya haddii kii dheganta haddii kiinka dheg haddii shalf dhowtiib sheega shufada aqbalaawna sheey oo may waahan qiibin ogolaadawni haad waay sheega haddii qiibin musqul yar oo kale haddii ay sheeg qiibiyo ogolaadaan musqul lama musqulood lama hamaam nagdaan shufo ma galaas waay haddii lama hamaam nagda waxaa lama musqulood nagda waxaa sheega haddii sheey qiibsamaw eeya shufo galaas waayo fii maay fii shee shufo ka sugnaadaas yanqasimu qiibsamaw duuna maagay sokidiis haal ahaadi laa yanqasimu an qiibsamaan wa fii kulli maayi kulli shay ya shufo ka sugnaadaas laa yunqalu linguuryaane min alardi dhulka lanka guuriyaan ma guurto waayo kal aqaari wa gayrihi gayril aqaari waayo shafada may galaase ha ma guurti galaas ma guurti may la ree sheeg meel dhulka meel usyaal anku taba korn waay wa fi kulli maay kulli shay yaa shafa ka sugnaadaas waaye oo an guuran wal an guuran yaa shafada ka sugnaadaas wa fi kal aqaari mayay sheegan guuraan wa fii kulli maa kulli shay shufada ka sugnaadaas laa yunqalu liin guuryaani liin roraana min alardi liinku roraan liinku roraan kal aqaari ma guurtadii oo kale iwa kayri ma guurtid gheer shay min albinaa'i dhis iwa shajari geed geedo oo kale aqaarta geer shay geedo naftiyo ma guurtu waay shufii ka sugnaad tabacan lilardi dhulka rahe wa inamaa ya'khudu shafiicu shiqsal aqaari aqaarta qiibtii oo shariishay hagadii yaa qaadadee bithamani lacaga ka qaadadee alladii thamantii waqaa calayhi lbeecu beec ka ansahay ka dhihi waay may kuu qaadee wali islah kugadii angnage qiimadii angnage waay ka aqaarihi wa qayrihi waay wa fii kulli maa kulli shay shufada ka sugnaadaas laa yunqalu lan roraana mila ardi lanku roraan kal aqaari ma guurtoodii dhulkii iwa qayrihi sidii geedogay dhisti oo kale bithamani ثمنك قاضي الذي ثمن تاسو وقع ديي عليه ثمن كرشي البيع بيك ديك أنصح يعني ولبيك أنصح والأصل فيما سبق ما الدليل أنها ما رواه البخاري ومسلم إمام مسلم ما بخاري ولوريين عن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله الكوري قال ما جابر ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شي حكمي بالشفعة شفعية حكمي رسولك وهي شفدة على الفوري فور يعني في كل ما كل شيء ياكو حكمي لم يقسم لنقيبن wal hati ka hor lanqeybin maylikweeda yacnii oo soohon lankadhowna dadka insha lahaana shaace lisleykol oo iska dheehnaay waayo kaasa laka jeeda kaasa nabiga sala allahu alai wasalama yaa ka hukmi qadaa rasuulullaahi sala allahu alai wasalama ilaahay rasuulshay bishufcat yaa hukumay fii kulli maa kulli sheeka hukumi lam yuqsam liinqiibin waay oo hadadkala niinqiibine huduudnin weelna wa cinda muslimin may ahaatay fii ardin dhul ow rabcin amase ma ee guro dhul amba guro ow xaa'idin amba geedo dhul beere beere laka wadaata geedkan boodki mae ow xaa'idin beer bustaan walaagaas dhon yeeshofa ka sugnaadaas waay faidaa waqacat alxuduudu jaabira weli hadalkii wadee meerhay xuduudo haddii mar way waaha la teeg waqacat alxuduudu xuduudi haddii dhiida maanaa milkiga haddii xuduud liin shal weele lan weelbu gee hore shirkihan laakiin walan shal xuduudoy wa surifat iduruqu jidadkana la shalleexiyo lankast ilbaab gaar ee suubsada falaa shufcataa shufa ma ahaa neeri rasuulka sala allahu alai wasalam markun taas may daliilin ay taha inay jiiraangnimada jiwaarka shufcatuljiwaar inay injarna bal shufcatu sharika shaay ayaa jarta waaye taasaa jarta taasaa daliilin ay taha wahiya cala alfawri wahiya shufcada cala alfawri foor waay foor degdeg waay maanaha haddii qofkii aad jiiraankakii shirkada hayteen haddii ni walaashay iibi aad ogaata inayse degdegaad aan dalbato waay oo ada ertu aan sheeykaas ani fade laankii gadadiin ani bees nage ni degdeg aad arrinteeda aan ka hoolgal waay may la diide sheeykii adoo ogda asuu ka aamusti muddo madil roogi kudubaa warantay malkoo weela intee jartiya lakeley aad markii laankun iibsadaayi sheeyku may waa markan foor waay inay hor dalabka degdeg waay wahiya shufcada dalab bimacnaa dalabihaa waay shufcada dalbadowshe alal fowri waay foor waay maanaa lanka shafiiga fadaw ini use lankii saaxiibshay haay shirkada islahaayan haddii walaashay use iibsada use ka darsada fadaw qiimada lanka naga fadaw haddii ogaada ini qiibti saaxiib shariigshay la iibi use ogaada ini degdeg isla markii shufcada ini use dalbadsada caadadeed ka caada meele eraw lankun isla markii hora arrinta dadka ku ogaysay laku eraw israag calaa khilaafi israagana may waa degdega may lakaga dareey curfiga lakaga daree wali curfiga daayo ka tilmaama ku daayo wali curfiga wali ilen wali nusuus han ororna tagdiirti curfiga langnagde dadka walayn argaan le hibilow ahaa hibilow madiibi isla markiiba arrintan hore ku edaay haddii dadka isleyno lisna kasa okay waayo haddii dadka iska rahaan mugdiha ku wareegday lankan xilligii hata mahaayn haddii la erhoon isu daayo maana saas waayo markuu ini degdeg dalbadoo la fadee kan oo wala qaadada fada degdegaa log fade wahiya shufcada calal fowri dalabshee foor waaye degdeg waaye fa in akhara saas leeri may bahi fa in akhara haddiisu akhara haa shufadii dalabshee akhri dalabshee ma algudrati isu awoodona calayhaa shufcada inay dalbado korshe badalat buraasib macnaha xaqa shufca yaa ku bure xaggii usilahay buree waay hoob isu degdeg inin inin dalbana fa in akhara haddii akhiro haa shufadii dalabshee akhray duba an dhaki مع القدرة يسو كراول لقب عليها شفعدي بطلت براس واي معنى حكشية بوري حكشية بوري هديوس لانك هديوس مريض هاي مثلا هدي عذر دار لان واي امنت لشيء هدي عذر جار جيرناي ام لانك دول كبرهغني مقناي ارداكو مقناي هدي او arrimogaas kaasee jaraan maaha beledka walaalka iibsidi walaa ka dhiyaan amba mahabuusahay lanla gobaday gaalshirka jaro haay amba lanla gafaaladay adow galantan ka jaro haay aradaba ma roogna amba khoofaye mayba ku obsadaay adowaa ku obsadaay markaas walaas oo dhan haddii jaraan qofa wakaalade qofa wakaalade mayliya ana laakiin shirkiga ani haynaya dhulkiishay iibsidi anina nasiibka dinigaas may waa anisu derisa ana lankel meelaha galma fadaw may waa adi hal wakiilka ee aan hatama ku deeri karo hooliyeeda ogaawaley ogaawaley marka langaha wakaalade ee haddii lan wakaaladoona waayo ma aha haddii awoodu waayo wakiilkii maha markaati suubsade falyushid ala talab inay shifadaas usu fadaw markaati inku haada haddana aan awoodin lahayn hal ogaado erhe dadka ogeysiye dadka ogeysiye saas waay haddii saas weel waay maa shifadaa ku buraas fa in akhara haddii akhro haa shufcidi maca algudrati isu awoodile lagaba calayha ala shufcati shufadu korshe batalad xaqu haqshiye buriye waay shufcad xaqu shufcatiya ku buriye haq shufadiya ku buriye riwaahu ibnu maajah may weriye ibnu maajah lama kun إشام بغل من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء ميرهي الشفة شفذ واي واي ميرهي كحل الإقالي شفذ ما لما تأتي دبر لفلا أوكل واي كحل العقالي دبر لفلا أوكل أي إنها تفوت عند عدم المبادرة إلى طلب كما يفوت البعير الشرود إذا حل عقاله معناه ناف قاله أو دبرناي دودناي doodka reebe hoob doodshaylu ku furo siduusan degdega an dhumaaw oo kale shufadunan dhumaase rasuulka sala allahu alay wasalam haddiiba degdegna nin raatina nin dalabna xaqa lanka xaqshee bure markunsi xaga nin burna hoob dan ku leta lanka ad shirkakii lahaayn haddii wal iibsido ad walaasheen ada nagsata fadaasa degdega dadka shiree isla markii lanki walaashay ang nagedhe walaashay ang nag ashufatu shufud haddii aad ku daayid xaqmilihiidii ashufatu kaxalil ciqaali gurbagii doodanaaya magaali dabranaaya dabarka lakudhiya imboonhayn doodkii lakufuriya lamideer suusan fokadaa yaanan fokadaas yayaanan fokadaas وإذا تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع بمهر المثل وإن كان شفعاء جماعة هذا ما يبقى لنا إن شيئا شوفوا هذا والكالك إيبي هذه هاي والكاسي هذه والكالك إيبي والكاسي جيك lanka walaa meheru methel meheru meheru walaa geeka shufada la ka dhaki gabraa guursidi islaanti isu guursi may meheranka dhakay lanki isu shirkaga islahaayaan dhulka shirkaga kahaayaan guru shirkaga kahaayaan qeybti isu lahaay qeybti tee kasiyay meherka awaar mehera lahak weeli geekaba islaan rooraad soo koytay may letaa qiibti hiblo hiblo aan is guursini qiibtunga meher laha insi haddii mehernagada seelo weele shafiiciga lanka oo shirkaga oo walaa shufcaysa fadaa shafiici may lere lanka walaa shufcaysaa lere oo walaa qaadada fadaa oo kadarsada fadaa gabarta mehershee musama mahayna kan musamagi mee mehrumethelaasiye mehrumethel maylika jeede gabarta waliye aadiye walaaliye ahyartiye inaadiye wali dadsho lika meheryaay meherhanqaada jiraan yasiye meherumehelkaasa lere waidaa tazawaja imra'atan naag haddii guursado lanka shariig lahaay alaa shiqsin dhinigii shay oo us shirkadka lahaay haddii meherha ka dhako naag haka guursada akhada shafiicu kii oo shafiic ahay walaa shufcaysadaay hu shiqsigayaa qaadadeey bimeherilmithli meherulmithila ka qaadade معناه نقد مهر مثل شيء يسيا ولا شيء يسول وريجي واي ميلا أنا لان كان شركة كهايني أنا نرحل مكيه إن لان كان تاين قال مهر مثل كوا كان قاعد لي قطعة من الأرض أوسع من عقار وإن كان الشفعاء هاني ولا إسلا شفعي سدايان جماعة هديين hadda haddii lamalan lahaayna koona wal hagado koona wal shufaysaa ku hadlaani dadkii haddii jamaa'i ka warram dad badan oo yaa isle afarlan ama walka lahaayaan amba sedilan walka lahaayaan koowa walgadadi lami roogd lamid roogd lamadaba shufada isla lahaadeana calaa qadri lamlaaki milkiyaasho gadarshana isla lahaadeen xasba hadba sida milkisho ay kii thuluth lahaay thulutha qaade kii thuluthaan lahaayen thuluthaanga qaade hoob sida milkisho waa bashal dheer hoob nus inas inshal lahaayanna nus inusa inshal dhowdaayan saas hadba milki ka kas milkisho ee lan fiiriye wain kaana shufacaau shufacadii haddii jamaacatan jamaaca ay istahaqu mutaysaan haa shufcadiya isla mutaysaan calaa qadri lamlaaki milkiyaalka gadarsho yaa iskala mutaysaan milkisho lambal isulahaay oo kale yaa qaaday milkigaas oo kale ka qaadayaan macnaha koosho guruga nas yee lahaay kan kaleena fulus yee lahaay kan kaleena sudus oo kale lahaay kii naska lahaay naski gadi maaha lamada kale may suubiyaayaan koona nas may may qaaday naskiishee waa landhaka maakan sidimeelooda langwe landhake koo lami qaada koona hala qaade maanisha saasu kas ala qadiri milkihiya ee shufcada ka lahaade waa in kaana shufacaau shufcada haddii ahaadeen dadka wala shufcaysa wala qaadaw jamaacatan jamaa haddii ayin istaxaqu mutaystaan ha shufadiya mutaysaan alaa qadiri lamlaaki milkiyaalka kas milkishay gadarshay iyo ka mutaysaan saasaan shal qaadayaan wallaahu subxaana watacaala aclam dirsiga intaa ninkeegii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu